habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna qeybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniina bisha meyna ay ku beegan tahay saddexiyolabaatansanadka laba kun lix iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo ibraahim daandurey
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah rabshado ay dad ku dhinteen oo ka dhacay dalkaasi kenya
waraysi aynu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo ku sugan shirka bini'aadanimada ee magaalada istanbul
awalba waan weydiisanay abaaraha ka jira waddankii waa laga wada warqabaa arrimaha oo xerooyinka dadaabna na wixii loogu ballan qaaday in loo keeno si dadkaasi iyaguna intii doonaysa ay waddankooda ku soo noqdaan
waxaa sidoo kaleeto aad maqli doontaan tababar magaalada kismaayo loogu soo gebagabeeyey boqolaal booliisa iyo taliyaha ciidanka booliiska oo sheegay in booliisku ay tahay inay ixtiraamaan anshaxa shaqada boliiska ee calaamadan goodarka maanta xirtay ee hortayda taagan waxaan idinkula dardaarma marka marka hore salaada ilaahay in la tukado ilaahay qofaan xiriirla lahayn boliis soomaaliyeed ma noqon karo midda labaad taliska boliiska soomaaliyeed kii wuxuu soo saaray wareegto uu ku mamnuucayo xilliga lagu jiro shaqada in qaadka la cuno magaalada minneabolis oo mar kale ay saaka ka bilaabatay dhegaysiga maxkamadda ka dhankaahi dhallinyaro loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan ururka al-shabaab waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida saaka ayaa waxaa mar kaleeto ka bilaabatay maxkamadda magaalada minneabolis dhegeysiga dacwad loo hayso saddex wiil oo soomaali maraykanah kuwaasi oo lagu eedeeyey inay doonayeen in ay taageero siiyaan kooxda argixisada ee isis dilana ay ka geystaan dibadda maraykanka dhanka dowladda ayaa la filayaa in labada cisho ee soo socda ay soo dhammaystirto caddeymaha ay dacwadani ay u hayso qaranada difaacaya maxamed cabdixamiid faarax cabdiraxmaan yaasiin daa'uud iyo guureed cali cumar ayaa iyaguna su-aalo weydiin doona markhaatiyaasha iyagoo dhankoodana soo bandhigi doona waxyaabaha ay ku daafacayaan kuna xaqiijinayaan inaysan wiilashani dembi lahayn maxkamadan ayaa waxaa qareen ka ah xaakin lagu magacaabo michael j davis sidoo kalena waxaa dhegeysanaya guddi xerbeegto ah oo marka ugu dambeysa go-aan ka gaari doona dacwadan loo haysto wiilashaasi soomaali badan ayaa aroor walba timaada maxkamadaasi ay dacwadda u dhegeystaan sidoo kalena waxaa jooga kooxo u ololeeya inaan la fuquuqin muslimiinta kuwo u ololeeya isdhexgalka bulshada sidoo kalena warbaahinta gobolka minnesota ayaa maalin walba waxa ay dhooba yihiin afafka hore ee maxkamadda
maraykanka ayaa ka qaaday xayiraaddii hubka ee saarneyd waddanka vietnam madaxweynaha vietnam chang dangung ayaa shir jir ay si wada jira u qabteen isaga iyo barack obama ayaa si lama filaana kaga dhawaaqay hadalkaasi waxaana uu sheegay in washington iyo hanoi ay isku raaceen inay xoojiyaan wada shaqayntooda iyo xiriirka ka dhexeeya kuwaas oo si hoose kaga wada shaqayn doona gargaar militari ganacsiga daryeelka caafimaad iyo isdhaafsiga dadka hadalkaas oo uu madaxweynayaasha hadalkaas oo madaxweynayaashu ay si weyn u soo dhoweeyeen madaxweyne barack obama ayaa sheegay in washington ay si buuxda u qaadayso xeeraadda hubka ee vietnam taasoo saarneyd waddankaasi in ka badan konton sano
ugu yaraan boqol qof ayaa ku dhimatay syriya qaraxyo lala beegsaday magaalooyin ku yaalla xeebaha afar bam ayaa waxaa lagu qarxiyey magaalada jablah oo ku taala xeebta mediteraneanka ah iyadoo qaraxyadaasi mid ka mid ahna uu fuliyey qof issoo midaamiyey wakaaladda wararka ee dowladda syriya ee sana ayaa waxa ay ku warantay in hoobiyaal lala beegsaday goob baska laga raaco halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan konton iyo saddex qof saddex bam oo kale ayaa waxaa lagu qarxiyey magaalada layidhaahdo tartuus oo lixdan kilomitir u jirta jabla waxaana weerarkaasi lala beegsaday goob kaleeto oo baska laga raaco oo dad badan oo rayidihii ay joogeen oo ay ku dhinteen afartan iyo sideed qof
kooxda daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax ismiidaamina oo lala beegsaday xarun askarta lagu qoro oo ku taalan magaalada cadan ee dalka yemen ugu yaraan shan iyo afartan qof ayaa ku dhintay qaraxaasi kuwaas oo ay u badan yihiin dhallinyaro isqoraysay oo kuwaas oo doonaya inay ku biiraan ciidanka yemen war qoraal oo ay soo dhigeen internetka ayay kooxda daacish ku sheegeen in weerarkani ay la beegsadeen koox markaasi isqoraysay islamar ahaantaasina ay doonayeen inay ciidanku ku biiraan waxay ku tilmaameen in ciidankaasi ay yihiin kuwa iyagu ka soo horjeeda weerarkan ayaa waxaa islamarkiiba ku xigay qarax lala beegsaday xirada milatariga ee albadar habeen wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a oo si toosayn kaga imaaneysa magaalada washington ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay tiro kale oo kalena waxaa la sheegaya inay dhaawacyo soo gaareen kadib dibadbaxyo rabshado wato maanta ka dhacay magaalooyin dhowr oo ku yaalla wadanka kenya iyadoo taageerayaasha mucaaradka ay sameynayeen banaanbaxyo ay kaga soo horjeedaan guddiga madax bannaan ee doorashada waddankaas warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray waryaha v o a yaasiin ciise wardheere
laba qof ayaa dhintay sida la xaqiijiyey iyadoo mid ka midii uu ku dhintay deegaanka kisumu magaalada ku taala harada victoria iyo midka kale oo ku dhintay magaalada siaya waxaana la sheegayaa in isku soo baxay uu ahaa mid ka duwan isniintii aynu kasoo gudubnay oo looga soo horjeedo golaha i e b c oo rabshado isu bedelay dhibashada ayaa laga yaabaa inay intaasi ka badato marka la eego qof sidii mayd been u yaalla islamarkaana ay dadku ka kala carareen lama hubo dadka dhintay in ay rasaase ku dhacday marka la eego qof laga helay deegaanka siaya oo la sheegay dadkii ka cararayay ciidamadu inay ku tunteen oo uu neef qabatoobay dabadeedna halkaasi uu ku dhintay shan ka mida dadka mudaharaadayay deegaanka kisumu ayaa la sheegayaa dhaawacyo fudud in laga daweynayo dhakhaatiirta qaar ka mida ayaa iyagu kisumu xaqiijiyey in aanay jirin dhaawacyo xagga rasaasta oo ay ku arkeen dadkii cisbitaalka la soo gudbiyey dor sam olo waxa uu sheegay in uu arkayay dad dhaawaca balse dadkaasi ay ahaayeen kuwa dhibaatadii sunta dadka kaga ilmaysiisa ay caburisay ama neefqabatoobay xiisadaha ayaa aada u kacsan magaalada harada victoria ku taalla ee kisumu iyadoo mudaharaadiyaduna ay markii dambe isu rogeen kuwa rabshada wata xiisadaha waxaa kaloo ay ka taagan yihiin deegaanka kakamega town halkaasi oo la sheegayo booliiska iyo dadka maxalliyiinta ahi inay faraha isula tageen kadib markii doctor boni khalwaale oo deegaankaasi isaga laga soo doorto booliisku ay saaka qabteen rabshadahaasi kakamega ka dhacay ayaa la sheegaya inay dhex mareen laba kooxood oo kala taageersan xisbiga mucaaradka ee kood iyo kan jubilee ee talada haya waxaana markii dambe booliisku ay qabqabteen dhowr qof oo ay sheegeen inay ka mid ahaayeen dadkii fidna walayaasha qaar ka mida dadka ku mudaharaadayay magaalada nairobi ayaanu microfoonka la dhex qaadnay mister yakundi ayaan weydiinay bal maxaad aragtay maanta marka loo eego maalmihii kale ee mudaharaadyadani ay ka dhacayeen magaalada nairobi Uh, today it wasn't as, as intense as it, as it was before. I think when the police uh, seem to have done, they, ha- they, they were under instructions. Not run ahaantii maanta waa ay ka duwanayd isniintii hore waanay ka deganayd waxaanad moodaa in ciidamada ammaanka si weyn loo abaabulay lagana ilaalinayay in ay koox koox dadku meel isugu yimaadaan waa ogolyahay dastuurka waddanka kenya in la mudaharaado laguna mudaharaado meel allaaliya meesha ay doonayaan hase yeeshee macno weyn ma samaynayso kala qaybsanaanta ka jirta dadka oo xagga siyaasaddu aan ahayn mid degan oo aad arkayso siyaasi sanadkii hore meel ku jiray meel kalena usii wareegaya run ahaantii way saamaysay ee ganacsiga gaar ahaan isniin walba haddii ay sidan ku socoto waa dhibaato gaara hase yeeshee waa dan aad arkaysa inay tahay mid uun markaasi lagu kala qaybsan yahay dadkuna ma haystaan kalsoonida dadweynaha marka loo eego kuwa maanta mudaharaadaya oo qayb ka mida ayay bulshada ka yihiin yaasiin ciise warreere v o a nairobi
fikir madaxeed ku saabsan arrimaha bini'aadminimada caalamka ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada istanbul ee dalka turkiga kaas uu si gaara diiradda loogu saarayo la tacaalidda xasradaha qaxootiga shirkaasi ay taageerayso qaramada midoobay oo socon doona ilaa iyo arbacada ayaa waxa uu ku baaqi doonaa ficilo wax looga qabanayo masiibooyinka bini'aadminimada iyo yareynta halista ay dalalka soo koraya ay ugu jiraan arrintaasi wafdiga soomaaliya ee shirkaasi jooga ayaa waxaa ka mid a wasiirka arrimaha dibadda cabdisalaam hadlii cumar waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli ee london ayuuna ugu warramay muhiimadda shirka iyo wafdiga soomaaliya
shirka waxa waxaa hogaaminayay madaxweynaha waxaa jooga wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka mataqaanaa qorshaha iyo iyo aniga iyo wafdi kale oo oo qiimo leh oo safiirka jooga new york iyo safiirka jooga turkiba ay ku ay ku jiraan shirku wuxuu ka hadlayaa xuquuqal aadamiga iyo dhibaatooyinkan soo kordhaya adduunka oo dhan innaga dhibaatooyinku dhibaatooyin inagu cusub maaha amba abaarta ha noqoto amba dhibaato inagu isku geysana ha noqoto oo oo dagaaladu ay ay keeneen laakiin tiibaa adduunka kusoo wada kordhaysa marka waxaa laga hadlayay sidii wax looga qabanayay loona loona hubinayay inay lacag ku filan jirto oo dadka tabaalaysan ee adduunka wax loogu qabto
waa gartay dabcan khudbadda madaxweynahana waa ay ku jirtay waxaa muuqata inaad codsanayseen in arrimaha siyaasadda ladinka taageero taasna ay qayb ka noqon doonto sidii loo yareyn lahaa xasaradaha iyo dhibaatooyinka ka dhasha dagaalada iyo burburka maya kullu madaxdoo dhan way ka wada hadashay madaxweynena uu ka hadlay sidii loo yareyn lahaa mataqaanaa dagaalada oo nabadgelyo wadanka iyo regionkaba loo loo keeni lahaa markaana loo dhisi lahaa infrastructurekii mataqaanaa dhaqaalaha ka xubin lahaa taasina markaasi insha allah inay yareyso baahida iyo iyo colaada iyo iyo iyo gaajada waa gartay wax deg dega oo aa codsateen maa jira oo la xiriira sidii dhibaatooyinka dadka haysta loogu gurman lahaa gaar ahaan dadka soomaalida aniga awalba waan weydiisanay abaaraha ka jira wadankii ka socda waa laga wada warqabaa mataqaanaa in arrimaha oo xerooyinka dadaabna na wixii loogu ballan qaaday in loo keeno si dadkaasi iyaguna intii doonaysa ay wadankooda kusoo kusoo noqdaan iyo iyo sidii mataqaanaa dhibaatooyinka adduunka ka jira oo dhan amba ha ahaato kaarkakixiska amba ha ahaato taabaarto armeniada waxaan la yidhaaho ah oo climate changeku uu keeno amba ha ahaato abaartan soo noqnoqonayso waxoo dhan oo isku wada xidhan ayaa ayaa ayaa laga wada doodaya caalamkao dhan meesha waayahay ugu dambeyn dabcan madax fara badan iyo hay-ado fara badan iyo dad maalqabeeno ah oo gargaar dunida raba inay qayb ka qaataana meesha isugu yimid cid aad gaar ula kulanteen miyaa jira sida u n h c r ama dowladda kenya oo kale gaar ahaan marka laga hadlayo qaxootiga soomaalida maya anaguba aroortii horeba waxaan lahayn mid anaga iyo wasaaraddeena arrimaha gudaha iyo iyo commissionarka qaxootiga iyo iyo u n ku ay sameeyeen baa jiray aroortii oo lagu bilaabay kaasi madaxweynuhu wuu ka qayb galay kulligay waan ka qayb galay wuxuuna socday in laba saacadooda barqadiina waxaan la kulanay wasaar madaxweyne ku-xigeenka kenya oo isagana ka wada hadalay arrinta dadaab iyo qaxootiga iyo argagixisada iyo labada wadan danta ka wada dhexaysa sidii cilaaqaadka loo xoojin lahaa dadkaa tabaalaysan ee ku jira dadaab ee labaatanka sano ku jirayna sidii wax loogu qaban karaayo loogu qabto wixii kale ee dhibaato labada wadan haysatana la iska kaashado kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam hadliye cumar oo khadka telefoonka ah ugu warramayey ridwaan xaaji cabdiweli wariyaheena london oo ka wareysanayay shir madaxeedka turkiga oo ka soconaya magaalada istanbul
madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam iyo taliyaha ciidamada biliiska dowladda federaalka soomaaliya maxamed xasan xaamud ayaa tababar u soo xiray saddex boqol oo askari oo ciidamo biliisa kuwaasoo ka howlgali doona magaalada kismaayo warbixintan waxaa halkaa ka soo diray wariyaha v o a magaaladaasi kismaayo khadar maxamuud xareed
ciidamadan booliska ee tababarka loo soo gebagabeeyey oo gaaraya saddex boqol oo askari ayaa muddadii uu tababarka u socday waxaa la barayey qaabka ay ciidamada booliska u howlgalaan sida ciidamada booliska ay ula dhaqmaan bulshada sida ay ciidamada booliska uga hortagaan rabshadaha sharciga ciidamada booliska iyo arrimo kale waxaana tababarka ciidamadan booliska oo qaatay muddo dhan saddex bilood gacan ka geystay saraakiisha ciidamada booliska amisom saraakiisha ciidamada booliska unsom iyo dowladda federaalk ee soomaaliya taliyaha ciidamada booliska dowladda soomaaliya gaashaan maxamed xasan xaamud oo munaasabadda xidhitaanka tababarka ciidamada booliska jubbaland hadal ka jeediyey ayaa ciidamada tababarka dhammaystay kula dardaarmay inay ilaaliyaan shuruucda ciidamada booliska qaranka inaan ku dheeraado ma rabo marka hore waxaan la hadlaa ciidanka maanta tababarka ka baxaya ciidanka maanta tababarka ka baxaya qof walbo waxaan rabnaa hadhow inuu tabeellahan fiiriyo waxa ku qoran waxa ku qoran waa waajibaadka qofka booliiska soomaaliyeed laga rabo meel kasta uu joogo oo ah ilaalinta hantida iyo nafta dadweynaha iyo inta la degan kelmaddaas iska ilaaliya waa dadweynaha soomaaliyeed iyo inta la deganna adaa amnigooda lagaa rabaa ilaalintooda fulinta shuruucda degan shuruucda qaranka u degsan iyo maamul dowlad goboleedyada u degsan ilaalintooda gacanta midig ee dowladda hadday ahaan la dowladda federaalka hadday ahaan la dowlad goboleedka jubbaland waxa waaye boliiska waay boliiska ee calaamadan goodirka maanta xirtay ee hortayda taagan waxaa idinkula dardaarma mar marka hore salaada ilaahay in la tukado ilaahay qofaa xiriirla lahayn boliis soomaaliyeed ma noqon karo midda labaad taliska boliiska soomaaliyeed laba kun shan iyo tobankii wuxuu soo saaray wareegto uu ku mamnuucayo xilliga lagu jiro shaqada in qaadka la cuno xilliga shaqada lagu jiro qaadka yaa la cunay wareegtada saddexaad waxay ahayd in farta soomaaliga la qoro la akhriyo haddaadan far soomaali aadan qori aadan akhrin karin boliis soomaaliyeed ma noqon karti arrimahaas ujeedadooda maxay tahay marka marka guri uu wax ka dhaco oo nin iyo naagtiis ay wax isqabtaan boliiska loo tagaalale boliiska loo yeeraalale marka wadada la taagan yahay ee shil dhacan waxaa laleeyahay boliiska ha loo yeero ninka iyo naagtiis isqabsade oo jaamacad ka soo bax matala adigay kuu imaanaya adigii haddaadan u diyaarsanayn inaad qancisid oo aadan aqoonti lahayn oo aadan magaciisa aadan qori karin oo shilka gaarigii galitaargii aadan qori karin haddii waxaa ummadda beenaan u sheegaynaa markaa uniformka aan wadana sax maa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo gebagabadii munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa ka hadlay muhiimadda ay ciidamada booliska u leeyihiin bulshada isagoo u mahadceliyey dhinacyadii maamulka jubbaland ka taageeray furitaanka dugsiga tababarka ciidamada booliska jubbaland marka laga soo tago waxaan u sheegayaa taliyaha booliska jubbaland iyo wasiirka amniga iyo kulligoodna looma tababarin ciidankan inuu noqdo istaafiyo xildhibaano iyo wasiirre iyo saraakiil ilaaliyo waa ciidan loogu talagalay inuu danta shacabka uu ilaaliyo oo tuugga iyo waqtixun socodka iyo burcadka iyo faldambeedka kuwa gelaya uu ka ilaaliyo qofka miskiinkaa iyo hooyada tacbaanka soconaya inuu garabka qabto shaqadiisu waa mintaas inay dad ilaaliyaan oo istaafyo noqdaan looguma talagelin ciidankaas waa marka hore in laga taxadaro waxaa maanta ciidamada soomaaliya kulligood burburka sababtoo waa istaaf inayna istaafyad noqonaynin qof walba calaa cilmin inuu ahaado taliyaha ciidanka booliiska federaalka soomaaliya waxaan isaga odhan lahaa taliye waxaan u malaynayaa xuquuq iyo mas-uuliyad badan oo soomaaliya kulligeed ka saaran baa jirta ciidankan hadda jubbaland ee sagaalka bilood dugsiga ku jiray loo furi lahaa iyo inuu jiitamayo wax badanna waxoogaa yara uun xaggiina aan soo fiirinayna way jiraano waxa waliba igu tiro iga tir iyo xamar baan ku tuunsanayn bal hadda wixii aad ka tagtaana waa lawaadana waxaad soo celisaana waa noo noo noo maxay gooye meel loola jiray booliska soomaaliyeed heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo intii la dhiso ha noqdeen iyagu kuwa awoodda iyo amniga gacanta ku qabanaya iyana baahidayana loogu sii jiro internationalku ha naga caawiyeen oo waxa ay bixinayaan ha noqoto wax la taaban karayo dugsigaan maanta aan joognada waxaan codsanaynaa annagu tabarteedu waxayna dhaafin weyday inaanu baraakooyinkaa ka taagno laakiin waxaan rabnaa dugsi aan laga guurin oo rasmiya oo ballaarhana masaaxadiisu intaan ka dheertahay inuu noqda waxaan u baahannahay in lanagu caawiyo dugsigaas dhismihiisa dhabta ee guda oo aan derbi ahayn in wax lanagala qabto khadar maxamuud xareed v o a kismaayo
subax walba ku wahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mowjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsa soomaaliya michael kisrin ayaa waxa uu sheegay in uu soo dhoweynayo xeerka uu madaxweynaha soomaaliya uu ku ansixiyey hannaanka doorashada oo uu ku tilmaamay mid muujinaya in doorashadu ay ku dhici doonto wakhtigii loogu talagalay kitrin ayaa sheegay in xeerka madaxweynuhu uu dastuur yahay mar haddii hay-addii sharci dejinta ay go'aan arrintaasi ka soo saari weysay kitin oo waraysi gaaris iyo v o e da ayaa waxa uu sheegay in shaqada beesha caalamku ay tahay in doorashada si nabadah ay ku dhacdo ciddii isku daydaana inay carqaladayso arrintaasi ay la macaamili doonto cabdicasiis xuseen oo jooga washington ayaa khadka telefoonka ee muqdisho waxa uu ku wareystay michael kitin wuxuuna ugu horreyn weydiiyey aragtidiisa ku aadan go-aanka madaxweynaha
decree means that the electoral process will take place uh, roughly on time. Obviously, the challenge now is to uh, get the practical
aragtideeda ugu horreysay waxay ahayd inaan ku diirsaday in xeerka madaxweynuhu uu ka dhigan yahay in doorashadii ay ku dhacayso wakhtigii loogu talagalay dabcan iminka caqabadaha jira ayaa noqonaya habkii shaqada loo bilaabi lahaa si doorashada loo qabto bisha ogost waana tallaabo dhib badan waayo sagaashan cisho uun ayaa ka dhiman baarlamaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay aan afar saacadood joogay anigoo la kulmay guddiga howlaha baarlamaanka kor kala socda oo aan wadahadallo fiican yeelannay laakiin aniga iyo dhammaan xubnaha kale ee beesha caalamka ee shirkaasi ka qayb galay waxaa noo caddaatay inaanay wax ay baarlamaanku heshiis ku yihiin oo xitaa ay ka mid yihiin waxyaabaha aas-aasiga ah waxaa jiray xildhibaano ku doodaya inaanu jiri karin aqalka sare kuwo kale oo ku doodaya in haddii aqalka sare la samaynayo lagu doorto qaab deegaan ama habka afar dhibic shan waxayna doodaasi qaadan lahayd maalmo toddobaadyo bilo ama sannado in arrintaasi xal loo helo marka xaaladdaasi la eegana waxaa ii muuqday inay mas-uuliyadii ku jirtay in lasoo saaro xeer haddii natiijada ka dhalan karta inaan doorasho la qaban ay tahay mid aad u xun
diiday qaar ka mida xildhibaanada oo v o eda la hadlay kuna tilmaamay inuusan dastuuri ahayn xildhibaanada ayaa sheegay inay tallaabada ku habboon madaxweynaha uga qaadi doonaan baarlamaanka sideed u aragtaa arrintaasi
ha sameeyaan hadday rabaan balse anigu ma rumaysni in inkastoo aanan ahayn qareen in xeer uu madaxweyne ama hay-adda fulintu ay soo saarto in uu yahay mid aan dastuuri ahayn laakiin xaq ayay u leeyihiin inay sheegaan inay ka hor iman doonaan waxaan u malaynayaa in la arki doono inkastoo aan khaldami karo in qof kasta uu iminka og yahay in doorashadii ay bilaabatay marka wax lala yaabo ayay noqonaysaa in xildhibaano ay iminka ka hor yimaadaan xeerka madaxweynaha waayo iminka waxay mashquul ku noqonayaan doorashada iyo sidii ay isku qabanqaabin lahaayeen sideed ula macaamilaysaa kuwa carqaladeeya xeerkan ama carqaladeeya hannaanka doorashada our job is you know to try and ensure that the electoral model is conducted in a safe environment
shaqadeennu waxay tahay inaan hubinno in doorashadu ay si nabada ku dhacdo taasoo ka dhigan inaan bixinno taageero amni oo ay ciidamada amisom mas-uul ka noqonayaan iyo weliba ciidamada kale ee soomaalida oo kuwa puntland ay ku jiraan halkaasi oo amisom aysan joogin waxay noqon doontaa howl weyn laakiin qof kasta oo isku daya inuu carqaladeeyo doorashada oo amni xumo sameeya waan la macaamilaynaa shaqadeenna waxaa kaloo ku jirta inaan taageero siinno in hannaan doorasho xalaal iyo xor ah ay dhacdo oo taasina noqon doonto mid adag waxay taasi ka dhigan tahay inaan soomaaliya ka caawinno guddiyadii ilaalin lahaa ama kor kala socon lahaa doorashada xeerka madaxweynuhuma waxa uu ka dhigan yahay in baarlamaankii la kala diray sida ay ku doodayaan dadka qaarkood
maya intaan ogahay maya way sii shaqaynayaan shaqo badan ayaa u taalla waanan taageernaa shaqadooda beesha caalamkuna taageero badan ayay siisaa baarlamaanka dhinacyada dhaqaalaha sharciga iyo siyaasadda laakiin taageeradaasi kama dhigna in baarlamaanku uu dood weligiis iska sii wado oo danihii dalkana uu halisgeliyo afayeenka baarlamaanka sidaan u fahmay shaqo badan ayaa u taalla in uu baarlamaanka kala diro dad badan oo soomaaliya ayaa walwal ka qaba doorka beesha caalamka waxayna sida deg dega ah ee aad go-aanka madaxweynenimaha ku taageerteen ku sheegeen inay muujinayso in dalalka beesha caalamka ay afduubanayaan hannaanka doorka doorashada ee soomaaliya maxaad uga jawaabaysaa eedeyntaasi Uh, I don't know. I mean, the word hijacking means you take it over. I mean, actually, the international community
ma hubo ereyga afduub micnihiisu waa la wareegis balse kaalinta beesha caalamku waxay ahayd suurtagelinta iyo fududaynta qabsoomidda kulammada soomaalida dhexdooda ah sida bixinta kharashka duulimaadyada shirarka bixinta dhaqaalaha talabixinta xagga sharciyada marna ma aanay dhicin inaan dhahno ciddaas ayaa shaqada qabanaysa waxaan halkan joogay tan iyo bishii januari warkaygu wuu caddaa habka doorashadu waa inuu ka yimaadaa soomaalida dhexdeeda beesha caalamkuna marna kuma fikirin mana jeclaysan nidaamka afar dhibic shan nidaamkani ma aha mid ka tira wadamada dunida waana hannaan soomaaliya gooni u ah oo u gaar ah oo iyagu la yimaadeen go-aankaygu wuxuu ahaa in doorashada wakhtigeeda la qabto habka loo qabanayana ay soomaalidu la timaado aad caawinaad nooga baahan tihiinna diyaar ayaanu nahay waxaan ku bixinay malaayiin dollar in ay shirarkani qabsoomaan marnaba ma aanaan dhihin tiradu imise ayay noqonaysa aqalka sare iyo kan hooseba ama inuu noqdo afar dhibic shan iyo in kale dulqaad badan ayaan muujinay beesha caalamka waxay lacago badan ku bixisaa taageerada dhisitaanka hay-adaha dastuuriga soomaaliya dhinaca kale dadka diidan xeerka madaxweynaha waxay sheegayaan in taageerada aad madaxweynaha xeerkiisa taageerteen ku tilmaameen mid aan dastuuri ahayn oo ay ka hor imaanayso taageerada aad siisaan hay-adaha dastuurka maxaad dadkaasi ku odhan lahayd
legal training to people. It's about supporting the emergence of the Constitution. As I've said, hay-adaha dastuurku waxay yihiin kuwa xoojiya ku dhaqanka sharciga dalka kuwa dhisa awoodda sharciga kuwa sharciga ku tababara dadka kuwa taageera isbeddelka dastuurka marka sidaan sheegay anigu ma qabo in xeer madaxweyne in la soo saaro ay tahay mid aan dastuuri ahayn haddii aad akhriso dastuurka waxaa ku yaala marka hay-adaha sharci dejintu aysan qaban karin shaqooyinkii muhiimka ahaa ee dhinacyada nabadgelyada iyo barnaamijyada horumarineed in markaa mas-uuliyaddu ay saaran tahay madaxweynaha ama hay-adda fulintu inay tallaabo qaadaan taasi ayaana ka dhacday soomaaliya ugu dambayntii al-shabaab waxay weli halis ku tahay amniga soomaaliya haddaba intee ayay la eg tahay khatarta al-shabaab ay ku hayso doorashada You know, we're going to take it very seriously, and I believe that the regional presidents and the federal government will take it very seriously.
halista al-shabaab waxaan u qaadanaynaa si dhaba waxaan rumaysanahay in dowladda iyo maamul goboleedyaduna ay sidaasoo kale dhab u qaadanayaan sidii aan horey u sheegay al-shabaab waxay beddeleen habkoodii dagaal sannad iyo barkii ugu dambeeyey waxa ay noqdeen kuwo xooggoodu guurguuro taasoo u suurtagelinaysa inay awoodaan ama awoodda saaraan meesha ay markaasi u dan leeyihiin si dhaqsi ah waxaan u malaynaya inay muhiim tahay in goobaha doorashadu ay ka dhacayso ee muqdisho iyo caasimad goboleedyadu inay haystaan xayndaab ku filan oo aad loo ilaaliyo balse waxaan fiiro gaara siin doonaa nabadgelyada ergada haweenka ah dadaal kasta oo lagu yaraynayo weerarada al-shabaabna waxaa qaadi doona ciidamada soomaalida amisom iyo weliba hogaamiyaasha qabiilada
kaasina wuxuu ahaa wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ugu qaabilsan soomaaliya michael kithin oo khadka telefoonka ee muqdisho ugu warramayey cabdicasiis xuseen oo jooga washington
halka aad naga dhegaysanaysaan waa v o a oo si toosa idin kaga imaanaysa magaalada washington dhegaystayaal qaybihii dambe idaacadda ayaanu soo gaarnay waxaad dhegaysan doontaan warbixinno oo ay ka mid tahay maxkamadaynta wiilal soomaaliyeed oo loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan daacish oo ka soconaysa magaalada minneabolis ee gobolka minnesota dalka maraykanka sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaabnayd iyo barnaamijkii qurbe hase yeeshee markan qodobadii wararka ugu dambeeyay aan mar kale in duulmarno
saaka ayaa waxaa mar kaleeto ka bilowday maxkamadda magaalada minneabolis ee dhegeysiga dacwad loo haysto saddex wiil oo soomaali maraykan ah kuwaasi oo lagu eedeeyey inay doonayeen in ay taageero siiyaan kooxda argixisada ee isis dilana ay ka geystaan dibadda maraykanka dhanka dowladda ayaa la filayaa in labada cisho ee soo socda ay soo dhammaystirto cadaymaha ay dacwadani u hayso qaranada difaacaya maxamed cabdixamiid faarax cabdiraxmaan yaasiin daa'uud iyo guureed cali cumar ayaa iyaguna su-aalo weydiin doona markhaatiyaasha ah iyagoo dhankoodana soo bandhigi doona waxyaabaha ay ku daafacayaan kuna xaqiijinayaan inaysan wiilashan dembi lahayn maraykanka ayaa ka qaaday xayraaddii hubka ay saarneyd waddanka vietnam madaxweynaha vietnam iyo madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa shir wadajir ah ku qabtay magaalada hanoi waxaana ay ku shaaciyeen in xiriirka labada dhinac ay wanaajin doonaan kuwaasoo si wadajir ah uga shaqayn doonaa dhinaca gargaarka milatariga ganacsiga daryeelka caafimaad iyo islaafsiga dalka dadkaan iraahdee hadalkaas oo labada madaxweyneba ay si weyn usoo dhoweeyeen obama ayaa sheegay in washington ay si buuxda u qaadayso xeeraaddii hubka ee vietnam taasoo saarneyd waddankaasi in ka badan konton sano saraakiil ka tirsan qaramada midoobay ayaa ka walacsan qoysas kumanaan gaaraya oo ku xaniban fuluuja duulaanka ciidamada ciraaqa ay dib ugala wareegayaan ugana qabsanayaan magaaladaasi mintideenta daacish ururka qaramada midoobey ugu qaabilsan qaxootiga ayaa maanta oo isniina wuxuu sheegay in uu walwal xoogla uu ka qabo qoysas lagu qiyaasay ilaa iyo toban kun oo aan awoodin inay isaga baxaan faluuja kaaliyaha wakiilka u n c r ee ciraaq leyla jan nasiif ayaa waxay sheegtay in qoysas dhan siddeetan oo isugu jiray haween iyo caruur ay maalmihii lasoo dhaafay ay ka carareen magaalada iyaga oo u bareeray khatar waxaana ay ka digtay in xaaladda aadminimo ee ka jirta magaaladaasi ay sii xumaanayso iyadoo dadka degan magaaladana ay ku jiraan gabaabsi cunto iyo daawo oo aada u daran halkani waa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa wariyaheenna muqdisho zaynab abukar
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xeer madaxweyne ku meelmariyey heshiiska hannaanka doorashooyinka soomaaliya oo dood uu ka lahaa baarlamaanka maalmihii lasoo dhaafay markii uu arkay sida uu yidhi in baarlamaanku ay ku adag tahay in heshiiskaasi uu ansixiyo beesha caalamka ayaa tallaabada madaxweynaha durbaba soo dhoweysay halka mudanayaasha qaar ay taageereen qaarna ay ka hor yimaadeen waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana igala qaybgalaya xildhibaan samaan maxamed sheekh daahir iyo xildhibaan cabdiladhiif muuse nuur sanyare oo labaduba ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxaana hadalka ku horeeyey xildhibaan sanyare
go-aanka madaxweynuhu qaatay anigu waxaan u arkaa inuu ahaa go-aan munaasib ah wakhtigiisa ku habboon badbaado qaran ah isbeddel horseedaya uu ahaa go-aan geesinimo leh runtii oo wakhti xasaasiya kusoo aaday badbaadinayana ummadda soomaaliyed iyo jiritaanka dowladnimada sida uu go-aanka u qaatayna runtii aad baan ugu waafaqsanaa dooda dhanka kale waxaa kaala qeyb galaya xildhibaan samaan maxamed sheekh daahir mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya baad ka tirsan tahay aragtidaada bismi illaahi raxmaan raxiim aniga aragtidii iyadoo gaaban digriga madaxweynaha uu soo saaray waxaan u arkaa midaan sharciga waafaqsanayn lianna annaga dowlad baan nahay dowladna sharci bay ku dhaqantaa waddankan wuxuu leeyahay hay-adihiisa fulinta garsoorka iyo maxaan ku yidhaha xeerdejinta waxaan ka hadlaynay waxay ahayd doorasho doorasho waxay u baahan tahay in sharci lagu fuliyo baarlamaanka kumay feelgaroobin sharcigii doorashada lagu fulin lahaa ayaa la horkeenay laba maalmood buu ka dooday sabtidii lasoo dhaafay waxay ahayd in cod loo qaado halkii laga sugaya codka baarlamaanka madaxweynaha digrii buu soo saaray waxaan u arkaa marka inay tahay afduub la afduubay dastuurka iyo shuruucda iyo awooddii sharcidejinta ee baarlamaanka u lahaa in la afduubay baan aniga u arkaa taa markaan leeyahay aniga dastuur baan leenahay doorashadan hadda la qabanayo doorasho dadban waaye waxay ahayd in la qabto doorasho qof iyo codkiisa ah waa suuro geli waysaa la yidhi baarlamaanka u igmaday madasha inay soo diyaariso waxay isku waafaqsan yihiin wixii loo diray way keeneen baarlamaankay kusoo celiyeen waxay ahayd baarlamaanka inuu dib u eegis ku sameeyo ka doodo iska dhaadhiciyo wax isku raaco waxa uu isku raaco sharci loo bedelo xayasan yare dooda xildhibaan samaan waad dhegaysanaysaa seen waxaa la yidhi waayeel waa kuwa inagoo aan isna tirayn waxa madashu soo saartay maalin walba meel bay joogtay maalin walba waxbaa laysla diidayay waxay isugu jireen mabaadii iyo technicality wax farsamo ah baarlamaanku waxa la rabaa inay ka shaqeeyaan mabaadi'da ma ahayn mabaadi'da waxaa kamid aqalka hoose in four point five lagu qaybsho kan kale in lagu qaybsho gobol lagu qaybsho in maxaanku iradaa lagu qaybsho region wixii la isku hayo waa garanaysaa ugu dambayn waxaa lasla soo gaaray kuwii aqalkasta hoose diidanaa in four point five lagu qaybsho oo aroosyada ka qaadaya four point five dooni mayno waa ku ammaanaya madaxweyne cabdiweli go-aankoo qaraar oo dadkiisa ay extream taagan yihiin inuu soo celiyo oo ku soo celiyo isagoo u danaynaya in doorasho dhacdo maantay marka markii la ka horkeenay baarlamaanka baarlamaanka waxaa ka dhex muuqday wax signal muujinaya inay baarlamaanku waxaan diidi doonaan hadday waxaan diidaana dalku wuxuu ku dhici lahaa god doorasho dhacda u kaadiya xataa dowladnimada khatar geli lahayd waxaana waxa dastuuri ah ma ahayn waxay ahaayeen heshiis siyaasadeed oo lasla soo gaaray oo la rabo in doorashada lagu gaaro wax qawaaniin oo hadda madaxweyne ku xadgudbay ma jiro laakiin heshiiska siyaasadda baarlamaanka laga surgay inay inay dhammaystiraan ayaa baarlamaanku waxay fulin waayeen meesha ay rabeen madaxweynuhu marka inuu sugo inay wixii la waday ku dheelaan nin walibana markuu dooda istaago loobin oo ay u tahay codkiisa siduu ku heli lahaa iyo uu la hadlayo maxaanku idhahdaa constituencygiisii isagoo isle maarata codkeesh madaxweynu inuu dhowro oo yidhaha kuwaasaan go-aan ka sugaya waxaa ka fiicnay tallaabadu shala qaaday haddii baarlamaanka inta la horkeeno uu diidi lahaa sida ka muuqata labadii maalmood oo doodu socotay maxaad xaalayn lahayd xildhibaan samaan baan weydiinaynaa oo aan la dhacsanayn tallaabada madaxweynaha qaaday waa mahadsan tahay horta baarlamaanka wuxuu ka hadlay hawl madaleed ma ahayn hadda hanaan doorashona ma ahayn sharci doorashaa laga hadlayay oo lasoo diyaariyey oo baarlamaanka ay ahayd inuu ansixiyo waxay ahayd in la sugo baarlamaanka inta go-aankiisa uu ka qaadanayo madaxweynuhuna waxay ammaan u ahaan lahayd haddii baarlamaanka uu keeno wax diidma ah markaas inuu sugay ahayd kow baarlamaanka madasha ma una diidin mabaadiida guudoo lagu heshiiyena ma una diidin signal baa nuuqday nidaam dawli ah ma aha waxaa weeye wax allaale wixii ka soo horjeeda dastuurka iyo shuruucda dalka aan waafaqsaneen fowday noqonayaan waxaa hadda la wado oo digrii la leeyahay aniga aragtideed waxaa waaye waa fowdo iyo xukun marooqs iyo afduub lagu samaynayo shuruucda iyo awoodda baarlamaanka iyo faragelin baan u arkaa meel keliya sharci iyo dastuur iyo nidaam tilmaamaya madaxweyne baarlamentarian oo baarlamaanka uu doortay shaqo baarlamaanka uu u fadhiyo inuu yidhaah waa ka qaaday digrii baan ku soo saaray annaga ma nihin dad duur ku jiro caalamkan wax la qaybsanaa style caalami ahaa jira sharcigii doodiisa socoto sabtida in loo coday ay ahayd yaan digrii soo saaraya anaa la wareegay wixii de waa afduubtaasu ma ah digrii haye san yare ma ahayd in madaxweynaha uusan ka hor dhicin go-aanka baarlamaanka laga sugayay mar haddiiba baarlamaanka heshiiska la geeyey oo xitaa hadal uu ka jeediyey mudanayaasha kaga codsaday inay ansixiyaan sidoo kalena heshiiskii madasha uu dhigayay in baarlamaanka la geynayo waxay kasoo baxay sida mudanahaba uu qabo baarlamaanka in la keeno horta madashu iyadaa kusoo heshiisay oo keentay sababtay u keenteena waxay ahayd formaalitiga waxaan inay hagaajiyaan sharci u bedelaan maadaama baarlamaanku uu sharci dejinta yahay laakiin baarlamaanku way fahmi waayeen waxa loo keenay oo laga rabaa iyo waxaa la raba inaan la taaban bay kala fahmi waayeen guddi baa loo saaray guddigii waxbay soo farsameeyeen runtii way soo qorxiyeen guddigii way ku mahadsan yihiin si fiican bay usoo shaqeeyeen madashii marka la keenay baarlamaanku waxaa ka muuqatay inay waxa kan wixii mabaadi'da ahaa oo sanadka sanadaha lawada lagu heshiiyey oo madashu kusoo heshiisay inay diidi doonaan baarlamaanka marka waxay fahmi waayeen waxa laga rabo shala markii loo keenay waxaa la rabaa inay fiirshaan technicality inay taabtaan haweenka imisaa laga dhigaa madaxweynayaasha saxiixooda ma la diidaa meelo noocaasaa laga malaynayay waxay ku mashquuleen wixii mabaadi'da ahaa oo dastuuriga ahaa oo madashu kusoo heshiisay oo tobanka jeer lagu kala kacay haye xildhibaan samaan horta waa mahadsan tahay zaynab saaxiibkay cabdilatiif nidaamka baarlamaanka waa yaqaanaan lianna waa xubin baarlamaan baarlamaanka awood isagaa u siiyey madasha inay isugu yimaadaan gobolada iyo dowladda federaalka ah baarlamaanka awoodda markuu siiyeyna waxa ay keenaan inuu dib u eegisku sameeyey waa qaynuuni qaynuunigaas iyadoo aan la marin go-aanka lasoo saara waxay noqonaysaa wax la boobay leanna waa la yeeli rabay nidaam dawli ah ma ah madaxweynaha wuxuu go-aan qaadan karay markuu baarlamaanka go-aan qaatay inuu yidhaahdo go-aanka baarlamaanka uma qalmo wax aan keennay anaa go-aankaas qaatay markaasuu dhihi laakiin waxa ka horeeya baarlamaanka oon cod qaadin wixii la sameeya waa boob waay afgembi waay aniga saasaan u garanaya gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba muxuu xalka ku jiraa waxaan ku horeynayaa xildhibaan sanyare sir madaxweynuhu wuxuu gaaray go-aankii ugu dambeeyey xal baarlamaan usoo noqonayaa ma jiro baarlamaanka madal dambe oo loo soo celinaya waa ka dhammaatay iyagaana iska qabtay meesha walaalkay leeyahay baarlamaanka in la sugay ahaydna waa waa dabaalnimo meelaa ujeeda inaan wax ka soo socon in loo sii fadhiyo baarlamaanka waxaa ka socday waxa madasha ka soo baxay inay diidaan tootali hadday kasoo socotana madaxweynuhu inuu ka hordhaco xeer madaxweyne soo saaro badbaado qaran bay ahayd ummadday u taallaa hadda taladu annaga waxa weeye waktigayagii ataxyaad baan ku jiraa qaybtii ugu dambaysay waa idlaada wixiina laga rabeen waxay ahayd inaan formality hagaajinno hagaajintiina waa ku fail garown dariiqaan hadda madaxweynuhu qaaday waxaa la rabaa in hore loo socdo dadka shaqada u taalla isma odayaal dhaqameedyadii soo xullaa konton kontonka qof oo dadka dooranaysa iyo dowlad goboleedyadu dadka xullaa senatorska ahaa inay soo xushaan annaguna candidate baanu nahay kuraastiidan baadi goobanaynaa ninka soo guulaysta nabaday ninka soo guulaysta waayana shacabka ka mid noqo hadalkaaga ugu dambeeya haddii aad qaadatid xildhibaan samaan muxuu xalka kuula muuqdaa in la maro wadada saxa ah oo sharciga ah oo wada ogolka ah oo heshiiska lagu yahay in la maro xalka ku ma madaxweynaha yiri kitaab ma aha waxaa ku filan in la diido waxaa anaga raxanweynenahay waxaan idhaahnaa doonaare diidaya ka filan waxaa waye madaxweynaha wax uu soo saaray in la diidaa ku filan garanaysa marka haddii la diido xoog cid lagu marsiinayo ma jirto xalka loo soo noqdo aad baad u mahadsantihiin oo wadada saxa ee la mara ayaa xalka ku jira doodii gaabnaydna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan cabdiladhiif muuse nuur sanyare iyo xildhibaan samaan maxamed sheekh daahir intaynu ku kulmi doonno doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
saynab abuukar maxamed ayaa barnaamijkaasi xubinta dooda gaaban idinla socodsiinaysay dhegaystayaal markanna kusoo dhowaada barnaamijka qurbe zaare cabdi axmed ayaana soo jeedinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonnaa dhallinyaro la magac baxday suber power kana jiray deegaanka kaamakunji ee xaafadda islii ee soomaalidu ay ku badan tahay ee magaalada nairobi ayaa dowladda dalkaasi kenya waxa ay xilligani u doonaysaa sidii dhallinyaradaasi dhaqan celin loogu samayn lahaa gaar ahaana tababaro loogu furi lahaa si markaasi bulshada loogu soo celiyo dhallinyaradan oo ku caanbaxay gaangiska dilalka dhaca deegaankaasi sida lagu eedeyn jirayba ayaa haatan waxaay u muuqdaan in dowladdu ay isku dayeyso in sidii bulshada dib loogu soo celin lahaa iyagoon wax dhibaato geysan haddaba si aan arrinkaas wax badan uga ogaano waxaa khadka telefoonka ee magaalada nairobi aan kula xiriiray yuusuf xasan oo isagu ah mudane laga soo doorto deegaankaasi kaama kunji ee xaafadda isli ee ku taalo mudane yuusuf kusoo dhowoa barnaamijkeena qurbe ee maanta waa dhowahay walaal waad mahadsan tahay waayahay ugu horreyntii bal waxaad iiga warantaa sidaad ula tacaalaysaan dhallinyaradan inaad bulshadii kusoo celisaan tababaradii ugu dambeeyaad furteen iyo xaalka sida haatan uu yahay runtii culeys iyo shaqo badan baa nagaga baxday dhalinyaradaasi superpower la yidhaahda ee xaafadda dhibaya tillaabooyinka ugu horreeyan qaadne waxay ahayd inaan dadkeena ku noqono maadaama ay yihiin dad soomaali waalidiintooda iyo waxaa culumaadiinka uu ka mid yahay sheekh maxamed cumar inay masaajiyada kala hadleen oo ay waaniyeen waalidiinta iyo shicibka ay ka yimaadeen wixii ka dambeeyana laakiin dadka muslimka ee ay ku dhex nool yihiin bay aada ugu kaxeen masaajiyada ayay dadka ku boogeeyaan marka xagga sharciga waan kala dagaalanay laakiin markii dambe waxaa nala gudboonaatay in wixii doonayay inay kasoo baxaan dhalinyaradaasi oo nolol caadi ay qaataan in loo yeero lala hadlo oo tababaro loo sameeyo wixii hawl amase wixii tababar ay u baahan yihiinna iyo wixii wacdi amase waanana la siiyo marka way jir inkastoo ay jiraan weli kuwa suuqa ku jiro oo dhib badan haysta laakiinse dhalinyaro aada u fara badan baa kasoo baxay oo doonaya inay isbedelaan noloshooda ay bedelaan dib ay community-ga beesha iyo dadka ay ka dhasheen ay kusoo noqdaan oo ay waxbartaan amase ay tababar qaataan waa gartay bal waxaad iiga warantaa tiro intee leegoo dhalinyaro ayaa dhaqan celin u samayseen miyay hubaysnaayeen sideyse caqabad ugu ahaayeen deegaankaasi maya dhalinyaradan superpowerka inta badan dad sidaa u hubaysan ma aha waxaa inta badan lagu qabtaa mindiyo dad sida nimankan argagixisada oo kalaa ma aha marka way kala duwan yihiin dhowr qaybood baa soo baxday ilaa ilaa shan iyo labaatan hore ilaa labaatan iyo shan kaleeto anigu waxaan umalaynaya iminka ilaa konton inay soo baxeen oo tababara workshopyada ka socda xaafadda iyo jaaliyadda ay ka mid tahay iyo dowladda ay ka mid tahay ay kasoo qayb galeen aniguna xildhibaan ahaanaan diyaar u nahay wixii ay nooga baahdaan xag tababar amase xag shaqa in loogu dadaalo oo ay dib ugu soo laabtaan oo ay noqdaan dad shicib ahoo ayagana wax istara ah, qoyska ay ka dhasheen iyo dadka ay ka dhasheenna wax tara Waa diintoodana wax tara oo aan noqon dad burcad ahoo ah, aan ah, loo soo dhowaan karaynin oo dhaawac iyo xumaan u geysanaya dadkii ay ka dhasheen dhallinyaradan konton waa ay ka yaraayeen sida wararka waayada hore ay sheegi jireen marba qayb ayaa ku biiraysay een ma hesheen cidda rasmiga ee ka dambeysa inay is-abaabulaan gruub gaara ay noqdaan sidaas ay midiye iyo tooreeye ee budud isugu hubeeyaan oo dabcan ay dhibaatooyin geystaan ma hesheen waxa ka dambeeya kasokow inaad dhallinyaro celiseen Ah, runtii markii horeeto dadkii bilaabay ah, ah, eh, waxaan foolxumada u xilta ah, u- u- u- u hormaray ah, waxay u badnaayeen dhalinyaro ah, qur- ah, qurbaha laga keenay oo dhaqan celin loogu soo celiyay wadanka waxay la yimaadeen marka ah, dhaqankii eh, gangsterska ee ay kusoo barteen eh, maraykanka canada amase yurub waxaanay markii dambeeto ay saameeyeen dhalinyarada ay ku dhex nool yihiin mid inta badanna haddee shaqa la-aan baa iska jirta Ah, dad dhalinyaro fara badan dugsiyada ka dhacay baa jira oo aan ah, horumar samayn Eh, iyo eh, meesha ugu dhib badanna ay waalidiin maadaama ay kasoo tageen aab- aabbayaashood amase aabbayaashood ay meelo kale ka shaqaynayaan dhalinyaradan habaabti inta badan eh, dad hogaamiye amase madax ah amase qoys eh, qof adag ah, ku salaysan ma jiro Eh, marka way habaabeen laakiin marka ay suuq dhaqankan gangsterka magaalooyinka waaweyn oo dhan buu ka jiraa taariikhda dalkan ay dhalinyaro soomaaliya ay galaan nooca gangsterska noocaas oo kaleeta ah waa gartay ee bal waxaad iga warantaa marka falalkii ugu dambeeyey oo waxyeelaha ay geysteen ee ka maamul deegaankaasi ahaan waxaad ka warqabtaan ma jiraan way jiraan eh, toddobaadyo horeeto eh, waxaa aada usoo korodhay iminka inka- inkastoo aada loola dagaalamay inay s- salaada subaxnimadii masaajiyada dadka intay hor istaagaan inay eh, telefoonada iyo ay ka qaadaan lacagta ka qaadaan suuqaasi eh, islii ee shaqada badan ee mashquulka ahna inay dadka ku weeraraan oo ay eh, dumarka ay dahabka ka goostaan Eh, marka waxay la shaqeeyaan eh, xogo kaleeto oo ah, ah, oo oo criminal ah oo ka jira xa- magaalada oo alaabta telefoonada ay iibs- ay xadaan iyo dahabkaasi iibsada kana sii faa'iida waa gartay marka bal waxaad iga warantaa dadaaladan haatan aa wadaan sidee idiin saacidi doontaa inaad guud ahaanba ku guulaysataan dhallinyaradaasi inaad dhaqan celinta u sameysaan ood kasoo saartaan falalkaasi anshax darrada ah ku tilmaanteen anigu waxaan ugu baaqi lahaa dhallinyaradaasi weliba kuwa kusii jira inay eh, gartaan in eh, burcadnimada noocaas oo kaleeta iyo tuugada gaangastanimada inaanay meel la gaadhsiinaynin oo ay ka soo baxaan oo diyaar loo yahay eh, jaaliyadda soomaalida ee meesha degan culumaatiin ja- jaaliyadda soomaalida ee meesha degan culumadiinka iyo annaga waa ina iyo dowladdaba inaan diyaar u nahay in la tababaro in eh, lala shaqeeyo oo ay noqdaan dad eh, wax qabsan kara qofkii diida inuu kasoo baxana in xagga sharciga lagala dagaalamayo oo oo sharciga lala tiigsanayo naxariis inaba loo sameynayo marka waxaan rajaynayaa labada dhinacba marka la eego ah, ya- ninka fikradda fiican qaba ee ku jira inuu isaga soo bixi doono dhowrna way isaga soo baxeen iminka qaarkood way iska tageen inay yimaadaan oo la caawiyo wixii loo qaban karana loo qabto laakiinse wixii ku hara in jaaliyadda oo dhan in eh, beesha soomaaliyeed ee nairobi degan oo dhan inaan kulligeen wax xooggeen isugu geynayno annaga iyo dowladdaba sidaan u baabi'in lahayn aad baad u mahadsantahay mudane yuusuf xasan inaad iigu warantay barnaamijka qurbe waa tahay waad mahadsan tahay walaal waa tahay kheyr baan iska ogna kaasi waxa uu ahaa mudanaha laga soo doorto degmada kaamakunji ee magaalada nairobi ee dalka kenya mudane yuusuf xasan oo iigu warramaya barnaamijkeenan qurbe barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aynu ku eegnay dhallinyarada la magacbaxay super power ee soomaalida ah ee qurbe joogta dalka kenya islamarkaasina lagu eedeeyo falalka amni darrada ayna ka geysanayeen magaalada nairobi oo dhaqan celin ay dowladdu bilowday inay u sameyso ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
barnaamijkaasi qurba waxaa soo jeedinaysa zaare cabdixamed haatan oo ku soo dhowaada ciyaaraha jamaal axmed cusmaan oo istuudiyaha ugu heliyo waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horreyno naadiga manchester united ayaa shaqada ka ceelisay tababare louis van hal waxaana la rajaynayaa inay magacoodo tababare hose morino oo aan weli magacaabistiisa la shaacinin haddaba si aan arrimahan u qaada dhigno waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaya oo arrimahan ila jexjeexaya cabdirashiid cabdi axmed rashka oo wariye sportska ka faalooda si weyn loo yaqaano kuna sugan hadda waddanka norway hadka telefoonka ayaan kula xiriiray bal sida xaaladda naadiga manchester united ay tahay mar haddii tababare louis van hal laga xiriiray shaqada waxaana uu ku jawaabay cabdirashiid rashka sida tan jamaalow tan iyo markii kooxda kubadda cagta ee shayaadiinta cascas ee manchester united uu ka tegay sir alex ferg waxaa jiray jahawareer soo food saaray laakiin markaan usoo noqono su-aasha aad weydiisay ah muxuu kusoo kordhin karaa haddiiba loo yagleelo ama uu macallin looga dhigo jose morinho kooxda kubadda cagta ee manchester united horta aan ku hormarno qandaraaska louis van gaal waxaa ka harsan laba iyo toban bilood heshiiskiisana waa la baabiyey sida la sheegay waxaana laga yaabaa in la siiyo ilaa shan milyan oo pound laakiin jose marinho oo isaguna dhowaan u laga eriyey kooxda kubadda cagta ee chelsea dad badani waxay isleeyihiin waxaa suurtagal ah inuu wax kusoo kordhiyo kooxda shayaadiinta cascas marka dhinaca kale laga eego dadka qaar ayaa u arka in morino uu lafahantiisu noqon karo faangaal kale markaa sidaas leeyahay yacni qaab ciyaareedka morino in naadiga manchester united ay cabsi badan ka muujinayaan dadka qaar arrintaasi ma kuu muuqataa jamaalow horyaalka dalkaas ingiriiska ee premier league jose marinho waa uu yaqaanaa inkastoo kooxda kubadda cagta ee manchester united haddiiba isaga loo caleemo saaro ay markaasi arrin kale noqon karayso laakiin waxaa la isleeyahay morinho dhibaatada haysata kooxda manchester xilligan waa uu xallin karaa sida dad badani ay aaminsan yihiin waxaa iyana aan la xaqiijin karin oon weli caddayn mustaqbalka rayan gigis tababar ku-xigeenka van haal ahaa mar haddii van haal la ceriyey isagu maxaa la leeyahay xaaladiisu iyo mustaqbalkiisa jamaalow warar iminka soo baxay waxa ay sheegayaan inta ka hoos shaqaynaysay tababaraha fangaal inta aanan ka ahayn ryan gigis oo ah xidig weyn oo ay aada u jecel yihiin taageerayaasha manchester united in isagu keligii uu sii joogi doono islamarkaasina uu la shaqayn doono jose marinho laakiin intii kale ee ka hoos shaqaynaysay tababarahan iminka la cayriyey iyagu albaabka ayaa u furan baa la yidhi wararkii ugu dambeeyey soo baxayay waa gartay ee marka horyaalka ingiriiska aanu eegno haddii morino loo magacaabo tababaraha manchester united ee dhinaca chelsea cointa ayaa imaanaya guardiola manchester city club liverpool bal ka waran xilli ciyaareedka soo socda siduu kula ekan doonaa horyaalka dalka ingiriiska marka tababarayaashaas ay sgor yimaadaan jamaalo waad mahadsan tahay horyaalka dalkaas ingiriiska iminka waxaaba la dhihi karaa waa horyaal aada sare uga kacayo tobankii sano ee ugu dambeeyey haddii jose marinho uu hore u joogay iminkaba oo loo dhiibayo manchester united sidaa sheegtay labadan tababare ee kalena ay iyaguna kooxo kale laylin doonaan oo guardiola markii ugu horreysay ee horyaalka dalkaas ingiriiska u yimaado ay tahay dabcan waxa uu noqonayaa horyaal ka xiiso badan horyaaladii hore ee amaba la ciyaari jiray xilli ciyaareedkii aynu soo dhaafnay laakiin waktigii waayaha aanu u dayno bal waxa ay soo kordhiyaan macalimiinta ee iminka kusoo qulqulaya horyaalka dalkaas ingiriiska ee premier league aad buu umahadsan yahay cabdirashiid cabdi axmed ayuu kaasi ahaa wariye sportska ka faallooda oo waddanka norway jooga xubintii cayaarahana dhegaystayaal halkaa inoo joogto
hagaagi jamaal axmed cusmaan iyo ciyaaraha ayaa dhegeysanayseen hayaha jamaal danduriya markan qaybihii ugu dambeeyey idaacadda ayaanu soo gaarnay dhinacii heesaha ayaanu jalaaci doonaa waxaan soo qabanayaa fanaanka rabbi naxariista jannaha ka waraabiya maxamed salmaan tubaac iyo heesiisii ruun
dhirtu raama bixiso ruuc midhaa leeday rayskiyo barwaaqadu wili xudgooyi rayskiyo barwaaqadu wili xudgooyi bilagu mareey wadraaligelise runay isoo eeg runay isoo eeg raaxa badano roobku uu ku horo biyu laba rogmanayaan meel raaxa badano roobku uu ku horo biyu laba rogmanayaan rahayo maroodiga awada rafiiqne rahayo maroodiga awada rafiiqne bel lagu mareeye wadiraali gelise inay isoo eeg runay isoo eeg ramad ku dhalayo ristu ay isqabatoon lagu raacin xoola Meel ramad ku dhalayo ristu ay isqabatoon lagu raacin xoola reeruu ku badan yihiin u soo rogeeye reeruhu ku badan yihiin u soo rogeeye bil lagu mareeye wadiraali gelise runay isoo eeg runay isoo eeg arkareemaye ranta saydhinaayo gorayadu ka roortaan
runay isoo eega maxamed saleebaan ayaana qaaday halkaad nagala socotaan waa washington idaacaddan waa naga intaasitaan mar kale kulmi doona waa ibraahim xasan daamdurey iyo jamaal axmed cusmaan iyo bahda v o a odale nabadgelyo
awada rucleeyaan karaadiyaaye awada rucleeyaan karaadiyaaye bel lagu mareeye wadiraali gelise unay isoo eeg runay isoo eeg
This program has come to you from the Voice of America, Washington.